halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axaad lix iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacaddan waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo jacfar kuukay
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda difaaca maraykanka oo sheegtay in ay kordhinayso howlgallada dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab in ka badan toban qof oo ku dhintay dagaal beeleedyo maalmahan ka dhacayay tuulooyin u dhow degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ciidamo gadoodsan oo mushaar la'aan ka cabanaya oo maanta muddo kooban qabsaday xarunta baarlamanka puntland orodyahanka maxamed faarax ee britain u orda oo beeniyey adeegsiga dawooyinka kordhiya adkaysiga jirka waxaa kaloo aannu idiin haynaa waxaa la yidhi xoolodhaqatadii soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay beri hali ka luntay wuxuu raadiyo jaceyl iyo cashin wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayoo maantaas ceelasha midkood laga shubaayey waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
bilayska helberg ee dalka jarmalka ayaa sabtidii rasaas ku furay dhaawac halisana gaarsiiyey nin qof dilay saddex ruux oo kalena dhaawacay kadib markii uu baabuur jirsiiyey shan iyo soddon jir dhalashadiisu ay jarmal tahay ayaa gaarigiisa waxa uu u kaxeeyey dhanka fagaaraha lagu magacaabo central square halkaasoo ay dad fara badani taagnaayeen waxaana xigay iska hor imaad kooban ka hor inta aanay biliisku darawalka rasaas ku furin iyagoo sheegay in ninkani uu sidoo kale midi ku hubaysnaa bilayska ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in weerarkani aanu wax xidhiiri la lahayn argagixiso waxaana intaasi ku dareen in xilligan ay faahfaahin dheeri ah ka haynin waxaa ninkani ku qasbay falka qofka weerarkaasi gaariga loo adeegsaday ku naf waaye ayaa ah saddex iyo toddobaatan jir jarmalka u dhashay oo mar dambe dhaawacii soo gaaray u geeriyooday halka laba iyo soddon jir awstarian ah iyo gabar sagaal iyo labaatan jira oo iyaduna ka soo jeeda bosniya uu haleelay dhaawac fudud
gobonatorayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa soo jeediyey oo ku taliyey in dib u nidaamin lagu sameeyo daryeelka caafimaadka ah barnaamijka dowladda federaalka ah ay caymiska caafimaadka ku siiso in ka badan toddobaatan milyan oo ah dadka danyarta ah ee uusan dhaqaalaha badan soo gelin taas oo xiisada ka dhex kicisay kulankii hogaamiyaasha gobollada ee maalintii sabtida ka dhacay magaalada tan washington dallada ay ku midoobeen gobonatorayaasha qaranka ee layidhaahdo n g a ayaa maalintii labaada u fadhiyey kulankooda sanadlaha ah iyaga oo ka wada arrinsanayay siyaasadda ee ilaa iyo hadda diiradda lagu saarayo dib u hagaajinta daryeelka caafimaadka waxbarashada iyo internetka wadahadallada ku saabsan mowduucyada arrimaha gudaha ayaa qaar ka mid a madaxda dalka ay v o edu la hadleen islamarkaana waxa ay ka hadleen ismaandhaafka ka taagan arrimaha socdaalka ee toddobaadyadii lasoo dhaafay soo jiitay dareenka dalka oo dhan gobonatooryaashaasi oo ka kala tirsan labada xisbi ee ugu waaweyn ayaa sheegay in ay doonayaan inay arkaan muhaajiriinta iyo qaxootiga dhowaan soo galay maraykanka in ay ku guulaystaan inay nolol cusub u abuuraan naftooda waxa ay sidoo kale sheegeen in ay waajib tahay in qof kasta loola dhaqmo si naxariisi ku dheehan tahay iyo hab macquul ah oo sharci fulineed sarkaal sare oo ciraaqi ah ayaa sheegay in bilayska sida milatariga u tababaran ay gacanta ku dhigeen xaafado ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada mowsil kadib dagaal qaraarow ay halkaasi kula galeen maleeshiyaadka isis jenaraal xaydar almaturi oo ka mid a madaxda bilayska federaalka ayaa wakaaladda wararka a p u sheegay in xoogagu ay gudaha u galeen aroornimadii axaddan maanta ah xaafadda tayaraan haatanna ay gacanta si buuxda ugu hayaan almaturi waxauu intaasi raaciyey in dagaalyahanada isis toban baabuur oo miinaysan ay ku fidiyeen xaafadda laakiin sagaal ka mida la qarxiyey intii aanay bartilmaameedkooda soo gaarin halka midkii tobnaadna uu dilay laba askari shan kalena uu dhaawac gaarsiiyey ciidamada ciraaq oo taageero dhinaca cirkaa ka helaya xogaga isbahaysiga ee uu hogaamiyo maraykanka ayaa horey ula wareegay dhinaca bari ee magaalada mowsil oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq ayaa waxaa kala qaybiya webiga dejla
bashaar al jacafaari oo ah ergeyga ahwaanwaanta ugu jira dowladda siiriya ayaa sheegaya inuu rumaysan yahay in weerarkii darnaa ee maalintii sabtida ee shalay ka dhacay magaalada xoms uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo wadahadallada nabadda ee hadda ka socda magaalada jeneva bashaar al jacfaari ayaa u sheegay warfidyeennada in qaraxyada argagixiso ee lagu qaaday magaalada xoms ay yihiin fariin ku socota jeneva oo ka timid kuwa taageera argagixisada uuna una sheegayo cid kasta in fariintaasi la helay oo dembigana uusan noqon doonin mid la dareemo halka wararkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
dhegeystayaasha v o a ee waqooyiga amerika ku nool waxaan la socodsiinaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoon cusub oo nambarkiisu uu yahay lix hal afar shan shan laba shan eber shan eber aan mar kale ku celiyo lix hal afar shan shan laba shan eber shan eber haddaba ha moogaan in idaacadda v o a aad mar kasta ka dhagaysato telefoonkaasi cusub
mar kale haddaan dhinaca warbixinada dhegaystayaashaan u hayno haddaan gudagalnana wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saddex qof goor dhoweyd lagu dilay meel u dhow safaaradii hore ee maraykanka wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in dadkan ay dhinteen markii ay rasaas ku fureen koox hubaysan oo halkaasi ka cararay dhinaca kalena tuulooyin u dhow degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ku dhintay in ka badan toban qof kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya beelo dagaaladan ayaa waxa ay dhaceen maanta iyo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay gudoomiye ku-xigeenka degmada cadalle mukhtaar maxamed maxamuud ayaa v o eda u sheegay in tuulooyinka qaarkood dab la qabatiyey wariyaheenna jacfar kuukaay oo stuudiha la fadhiya ayaa khadka teleefonka ku waraystay gudoomiye ku-xigeenka waxa dagaaladu ka dhaceen meel tuulooyin maho u jirta labaatan todoba kilomitr waaya meel la yidhahdo burdheere aa dagaal ka dhaca saakay adiga halkii saac ee barkii dagaalku yuu u dhexeeyaa waa iska taqaanaa dagaal waa iska dagaal dagaal beeledeedka waaye dagaala beeledeedka waaye maa hadda dagaal siyaasadeedna maaha waa dad iska reerbaadiya dagaal u dhexeeya waa e dagaalku e muxuu sababay ilaa iyo hadda dagaalka maxaa khasaare ahoo ka dhashay naf iyo maalba dagaalka maanta khasaaraha ka dhashay way jiraan dad dhaca waxoo adiga labada dhinacba way jiraan dhashaduna shan waaye meesha ku dhintay shan qofood waaye marka way jiraan muxuu ahay tuuladii meesha ku tiilay waa waxyaabaa laga gubaa laygu yidhi inkastoon hadda weli aanan tegino hadda aan kusii jeedo kusii socdo waa jiraan wax maaragtay hanti khasaarta iyaduna way jirtaa oo la gubay laakiin hadda dhimashadu shan qofood waa dagaalku e saaka oo keliya ma ahayn maalmihii lasoo dhaafayna dagaal baa ka dhacay halkaasi e tirada dhimashada ee dagaalkii hore ee maalin ka hor halkaasi ka dhacay iyaduna waa imisa tiradii hore maanta haddii laga raba inta hore u dhimatay lix qofood ay ahaayeen oo labada dhinaca haddana maanta shan qofood oo labada dhinaca aa dhimatay kow iyo toban qofooda asbuucan gudihiisa ku dhimatay meesha dadka dhintay ma kuwii dagaalamayey oo hubka isku sitay oo keliyaba mise dad rayida ayay waxyeella ka soo gaadhay kow iyo tobanka hal qof haddii laga raba inta kale wixii dagaalamayo waayo hal qof baa asoon dagaalamay dhintay oo dagaalka uu ka bilowday halkaas qofaa u dhintay dagaal macnaha laakiin inta kale tobanka kale waa dagaal dadka dagaalamayo maxaa dadaalahoo halkaasi ka socda maamulka iyo odayaashii dhaqanka nabadoonnadii maamulka ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo cadala ay hoos tagto wax dadaala oo lagu doonayo marka in colaadaasi lagu qaboojiyo ma jiraan way jiraan dadaallo badan way jiraan hadda waktigana kula hadlayo gobolka waa laga soo socdaa muxuu ahay muqdisho waa laga soo socdaa rag kaleo muxuu ahay iyaguna oda dhaqameed ee way jiraanoo hadda xataa qaaran anigu asido hadda laftaydu anigu asidaa kamid marka way jiraan dadaallo way jiraan laakiin haddana qofkii bixi rabo u bixaa qof karta meel way jiraan dadaalo waay waa garta marka hadda xaaladdu waa sidee goobihii dagaaladu ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay iyo maanta oo dadka ku dhintay ay toban kor u dhaafayaan sidaad ii sheegtay xaaladoodu waa sidee wallahi waad ka garan kartaa waktiga hadda kuleylka iyo abaarta lagu jiro iyo muxuu ahay kuleylka hadda waktigan xaadirka dadka haysta way iska taqaanaa dhibku intuu leegyahay qofka hadduu mar intuu guriga u hirsanayo uu ka baxo geed hoostiisa uu tago dhibka baacadiisa intuu leegtahay waad iska garan kartaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada cadalleh mukhtaar maxamed maxamuud waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey jacfar kuukaay oo istuudiya hela fadhiya
saraakiil sarsare oo maraykanka ah ayaa sheegay in wasaaradda difaaca maraykanku ay doonayso in ay ballaadhiso awoodda milatari ee dagaalka ay kula jirto kooxda al-shabaab ee soomaaliya iyadoo ay dhici karto in ciidamada maraykanka ahi halkaasi loo diro si ay kooxdaasi dagaal ula galaan wakaaladda wararka ee a p ayaa warbixin ay arrintaasi ka qortay waxaa inoo haya maxamed cabdixasan soo jeedinta la gaadhsiiyey aqalka cad ayaa u oggolaanaysa ciidanka howlgallada gaarka ee maraykanku inuu kordhiyo taakulada uu siiyo ciidanka qaranka ee soomaaliya ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab saraakiishan ayaa sheegay in soo jeedintani ay ciidanka siinayso oggolaansho ah in weeraro dhinaca cirkaa uu ku qaadi karo kooxaha xagjirka ah haddii uu khatar u arko kordhintan howlgallada militari ee soomaaliya laga fulinayo ayaa la jaanqaadaysa codsigii madaxweynaha maraykanka donald trump u jeediyey wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka codsigaas oo ahaa in lasii kordhiyo dagaalka uu maraykanku kula jiro ururka isis ee ciraaq iyo suuriya ururka alqaacida iyo ururada kale la jaalka ah welwelka uu maraykanku ka qabo al-shabaab ayaa sannadihii dambe kordhay markii dhallinyaro soomaalida maraykanka ay u socdaaleen soomaaliya oo tababarra qaateen arrintaas ayaa keentay cabsi ah in laga yaabo in dhallinyaradaas ay maraykanka dib ugu soo noqdaan weeraro argagixisana ka geystaan soomaaliya waxa ay ka mid tahay toddobada dal ee dadkoodu ay muslimiinta u badan yihiin ee ku jira joojinta dhinaca socdaalka ee madaxweyne trump uu soo saaray bishii hore inkastoo maxkamado federaali ahi ay wareegtadaas hakiyeen jenaraal thomas waldhazer waa madaxa ciidanka maraykanka ee afrika fadhigiisu yahay ee loo yaqaano africa command waraysi uu siiyey wakaaladda wararka associated press ayuu ku sheegay in arrinta ugu walolka badan ee maraykanku ay tahay dalka soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in maraykanku uu isku dayayo in xilliga soo socda uu soomaaliya u eego si ka duwan sidii hore isagoo faahfaahinaya baahida loo qabo in la wiiqa awoodda al-shabaab si ciidanka qaranka ee soomaaliya uu ururkaas uga guulaysto jenaraal wildhazer ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo waxyaabaha ku cusub soo jeedinta hadda la gudbiyey hase yeeshee saraakiil kale ayaa sheegay in waxyaabaha ku cusub ay ku jiraan in ciidanka howlgallada gaarka ee maraykanka la siiyo awooddo dheeraada oo ay ciidanka soomaaliya kula qaadi karaan howlgallada gaarka arrintaasi oo debcinaysa xanibaadihii hore ee la xidhiidhay marka ciidanka maraykanku uu weerar xagga cirkaa ku qaadi karo ururka al-shabaab saraakiishan ayaa sheegay inaan loo oggolayn inay aqoonsigooda shaaca ka qaadaan hadda waxaa jira ilaa iyo konton ciidanka komandosta maraykanka oo isku bedbedela tegidda soomaaliya iyagoo talo iyo kaalmaba siiya ciidanka dalkaas soo jeedintan cusub ayaa keeni karta in la yaro kordhiyo tirada ciidanka maraykanka ee soomaaliya ku sugan sida saraakiishan ay sheegeen xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa ansixiyey soo jeedinta qorshahanna u diray aqalka cad horraantii bishan sida ay saraakiishani sheegeen hase yeeshee go'aankama dambaysa arrintan lagama qaadan aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo isagoo su'aalahaasi u weeciyey dhinaca wasaaradda gaashaandhigga qaar ka mid a saraakiisha maraykanka iyagu warka u haya soo jeedintan cusub ayaa sheegay in tallaabadan looga dan leeyahay sidii loo wanaajin lahaa howlgalka tababarka maraykanka maxaa yeelay ciidanka midowda afrika ee labaatanka kun gaadhaya ayaa la qorsheynayaa inuu soomaaliya ka baxo sannadka laba kun iyo labaatanka dadka arrimaha soomaaliya u kuurka gala ayaa sheegay in ciidanka soomaaliya uuna u diyaarsanayn inuu keligii la dagaalamo ururka al-shabaab xilligan la joogo ciidanka maraykanku waxa uu daabuli karaa islamarkaasna garab geli karaa ciidanka soomaaliya hase yeeshee waa inay ka fogaadaan furimaha dagaalka iyagoo marka keliya dagaal geli karaan ay tahay marka weerar lagu soo qaado ama marka ciidanka soomaaliya uu khatar ugu jiro in furinta dagaalka lagaga adkaado qorshahan cusub ayaa ciidanka maraykanka siinaya awoodda ay ku garab geli karaan ciidanka soomaaliya ee dagaalka ku jira haddii loo baahdo iyada oo milatariga maraykanka uu hadda qaadi karo weeraro xagga cirkaha isagoo isdifaac uga jeeda amaba ilaalinaya ciidanka soomaaliya haddii lasoo weeraro ayaa qorshahan cusub iyo uu intaasi ka ballaadhan yahay saraakiisha ayaa sheegay in soo jeedinta cusub uu milatariga maraykanku awood u heli doono inuu weeraro xagga cirkaha ku qaado kooxaha mididka ah tusaale ahaan ciidanka maraykanku waxa uu bartilmaameedsan karaa dagaalyahaniinta al-shabaab ee u diyaargaroobaya inay weerar qaadaan intii markii hore la sugi jiray inta ciidanka soomaaliya uu dagaal ku qabsanayo ururka al-shabaab mar hore ayaa laga saaray badi magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya hase yeeshee xubnihiisa ismiidaamiya ayaa sii wada dilalka ay ka geystaan meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka mid ah meelahaas oo magaalada muqdishona ay ku jirto madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed oo la caleemo saaray arbacadii dhoweyd ayaa sheegay in labaatan sano oo kale ay qaadan karto in dalka la hagaajiyo madaxa ciidanka africa command general thomas waldhauser ayaa sheegay in maraykanku uu arko fursad uu kula shaqayn karo madaxweyne maxamed si loo tababaro ciidanka ammaanka ee soomaaliya si loo gaadhsiiyo heer ay keligood al-shabaab la dagaalami karaan warbixintii wakaaladda wararka a p waxaa inoo soo jeedinayey maxamed cabdi xasan
markale cawaysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamo gadoodsan oo ka tirsan maamulka puntland ayaa maanta muddo saacada ah qabsaday xarunta baarlamaanka puntland ee magaalada garoowe ciidamadan ayaa xarunta gudaheed ku qabsaday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wariyaha v o a garoowe nuux muuse birjeeb ayaa faahfaahinta garoowe kasoo diray ciidamadan oo ka tirsan kuwa daraawiishta ayaa ka yimid dhanka magaalada gaalkacyo waxaana xilliga ay la wareegayeen xarunta baarlamanka ku sugnaa xildhibaano u badan guddiga joogtada ciidamadan oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ayaa ka cabanayay mushaarooyin ka maqan in ka badan toddoba bilood iyo xuquuqaad ay ka mid yihiin daryeel la-aanta ciidamada iyo agoonta ciidamadii horay ugu geeriyooday iyagoo gudinaya waajibaadkooda qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka ay ku sugnaa gudaha baarlamanka xilliga ay dhacaysay dhacdadan balse ka gaabsada inay idaacadda ka hadlaan ayaa ii sheegay in ciidamada aysan jirin wax ay weydiiyeen marka laga reebo inay amreen in xarunta aysan cidina geli karin ama kasoo bixi karin arrintan ciidamada ayaa daba socotay cabasho ay horay ugu gudbiyeen guddiga difaaca ee baarlamanka taasoo ay ku dalbanayeen mushaarooyinka iyo xuquuqaadka ka maqan balse aysan jirin wax laga qabtay arrintaasi sida ay ii sheegeen qaar ka mid a ciidamada balse ka gaabsaday inay warbaahinta la hadlaan waxay xireen waddada halbowlaha ah ee hormarta baarlamanka halkaasoo la arkayay inay ku xayirmeen gaadiid fara badan ismada dhaqanka ugu horreeyey islaan ciise islaan maxamed ayaa ku guulaystay in markii dambe ay ka kaxeeyaan goobta ciidamada caraysnaa ee la wareegay xarunta ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan puntland ay gadood sameeyaan tanii intii ay talada puntland haysay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas waxaana in badan soo noqnoqotay mushaar la-aanta ay ka cabanayaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda u shaqeeya nuux muuse birjeeb v o a
orodyahanka asalkiisu uu soomaaliga yahay ee u orda britain maxamed faarax ayaa beeniyey in tababarihiisu uu siiyey dawooyinka la mamnuucay ee sare u qaada jidhka ciyaaryahanada warbixin ay wakaaladda wararka a f b qortay waxaa inoo haysaa caashacuud oo istuudiyaha igula sugan ciyaaryahanka reer britain ee afarta mar ku guulaystay horyaalka olombikada ee dhinaca orodka ee moo faarax ayaa xaddan maanta ah ku adkaystay inuu yahay orodyahan nadiifa kadib markii xog laga helay hay-adda la dagaalanka daroogada ee dalkan maraykanka ay sheegtay in tababarihiisa ay dhab ahaan u eg tahay in uu jebiyey xeerarka u yaala la dagaalanka daroogada moo faarax ayaa hadal qoraala waxa uu ku yidhi waxaan ahay orodyahan nadiifa oo aan weligii jebin xeerarka u yaala la dagaalanka daroogada marka la eego walxaha hababka amaba qaadashada oo ay wax laga murugoodana tahay iyadoo ay jiraan xaqiiqooyin cad in warbaahinta ay sii wadaan inay isku dayaan in ay la xidhiiriyaan eedeymo ah si xunu adeegsiga daroogada waxa uu yidhi sida aan dhowr goor oo horeba sheegay waa in aan dhammaanteen samaynaa wax kasta oo aan awoodno oo aan ku heli karno sboortis nadiifa waana wax sax ah in qof kasta oo jebiya shuruucda la ciqaabo hay-adda u s a d a ayaa sabtidii xaqiijisay inay soo ururisay gundhiga tababaraha ay dooddu ka taagan tahay ee alberto salazar kadib markii uu soo baxay war ku eedaynaya in orodyahanka khabiirka ah uu adeegsaday daroogo si ay sare ugu qaado cayaartiisa orodka wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the sunday times ayaa sheegay in warbixinta hay-adda u s a d a ee ay ka heshay kooxda u dhacda xogta kombiyuutarada ee layidhaahda fancy biris ay ku ogaatay in salazar uu ku xadgudbay dawada oo ay kana tijaabisay in lagu qasay walxa kale oo xoog dheeraada siiya jirka wargeyska ayaa sheegay inay arkeen dukumentiyo amaba qoraallo muujinaya in salazar uu moo faarax iyo lix ka mid a ciyaartoyda sare ee dalkan maraykanka uu xididada ka siiyey dawadaasi hay-adda u s a d na ay ku soo gunaanaday in ragga maraykanka ah ee dawadaa la siiyey ay hubaashii jebiyeen xeerarka u yaalla la dagaalanka daroogada moo faarax ayaa sheegay inaysan ahayn wax u cad waxaa ku qaaday wargeyska inuu arrintani ka sheego ayna cadaalad darro ku tahay in si baahsan loo sheego iyada oo ay qoraalladooduna ku cad yihiin inuusan wax khalada gelin moo faarax oo ah ciyaaryahan ku guulaystay orodka shanta kun ee mitir iyo tobanka kun ee mitir ee ka dhacay magaalada rio ayaa intaa ku daray oo yidhi haddii hay-adda u s a d a amaba hay-ad kasta oo ka shaqaysaa qaanuunada la dagaalanka daroogada ay hayaan caddayn muujinaysa inuu khalad galay ay tahay inay tallaabo ka qaadaan halkii ay u oggolaan lahaayeen warbaahinta inay ka noqoto xaakim iyo xeerbeegti hay-adda u s a d a ayaa sheegtay sabtidii shalay inaysan jirin go'aan ay gaartay
taasina waxay ahayd caashe ibraahim aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii wakaaladda wararka e f b ay ka diyaarisay moo faarax
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waana fiidnimo axada bisha februarina ay tahay lix iyo labaatan haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha jaamac buulle jaamac waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aalay oo kale axad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah sheekh nuur baaluud gurxan oo ah guddoomiye ku-xigeenka dalladda culummada soomaaliyeed islamarkaana xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha waxaanan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waxyaabaha laga qabtay abaaraha dalka ka jira ugu horrayn waxaa sannadihii lasoo dhaafayba hadalhayntoodu ay marba marka ka dambaysa isa soo taraysay in abaaro ba'ani ay dalka ku soo food leeyihiin maalinba maalinta ka dambaysana waxaa la soo sheegayay inay abaaruhu kor u sii kacayaan halka hadda maalmahan dambe ay duunyo dhaafe arrintu marayso inay dad u dhimanayaan waxyaabo la xidhiidha abaaraha oo cudurro iyo macaluulba isugu jira sheekh nuur ku soo dhowow barnaamijka ugu horreynna faahfaahin kooban naga sii guddiga iyo sida uu u shaqeeyaba bismi illah alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam jaamac adiga iyo v o edu aad baad umahadsan tihiin iyo dhegaystayaashu jaaniskan aadna siiseen waxaa weeye guddiga gurmadka qaranka ee abaaruhu waxaa la sameeyey bishii december baa la sameeyey dhibaatada u horreysay runtii uu waajahayna waxaa weeye inta la magacaabay ayaa runtii doorasho la aaday marka doorashadii waxay u geysay dhaawac weyn sababtoo ah dareenkii iyo maskaxdii iyo wax walba waxaa la aaday xaggii doorashada abaar xunna runtii way jirtay oo xoolihii ay dhammaanayeen dadkuna ay rafaadayeen marka runtii de qalbi bani-aadmigu laba qalbi ma laha halkii qalbina siyaasad iyo doorasha la aaday annagu marka guddi ahaan horta guddiguna haddaan wax yar idinkaga sheego guddigu madashi ayaa samaysay oo ku dhawaaqday guddiga guddigu wuxuu ka koobnaa wasiiro oo federaal ah iyo wasiiro oo dowlad goboleedyada ka socda iyo ururada bulshada oo isugu dhex jira hooyooyinkii culummadii iyo aqoon-yahan iyo ganacsata oo qaabkaasaa loogu talagalay guddigu intaasuu ka koobnaa waa tahay haddii Eh, marka wuxuu- aad sa carabka ku dhufatay sheekh nuur baaruud in guddiga markii la magacaabay nasiib darradii ugu horreysay oo wajahday ee ahayd in doorasho la aaday waxaad carabka ku dhufatay inay wasiiro heer federaal iyo kuwo heer maamul goboleedba ay ku jireen marka ma musharaxiin baad u badnaydeen mise ayagaa danaynayay oo dhankaas aaday waxa weeye musharaxiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare toona ma ahayn wasiiradu laakiin hadde kaambayn baa jiray kaambaynkii iyo ama inay baarlamaan soo galaan ama inay uun hadde waxaa la- murashaxiin badan baa socday waa lagu tartamayey ayaga naftoodu Een, wasiirku hadduu de baarlamaanna yahay baarlamaanka aad baa loo danaynayey marka wa- cid walba oo ama wasiira ama baarlamaana dareenkiisu halkaasoo aaday lamana arkayninba runtii Wa- yacni guddi abaar ahaan waa la iskaga magacaabay laakiin ma aynan shaqaynin waxa uu noogu roonaa oo runtii guddiga horta waxaa madax ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane maxamed cumar cabdi khaalib isagu waan aragnaa haddana xataa isagaa madax noo ah waan aragnaa uu noo yimaadaa laakiin wasiiro kale runtii eh, ma ana ma ark ma arag anigu Eh, guddiga anoo nairobi jooga ayaa laygu daray intaan soo noqday wax wasiira ma ana arag waa tahay sheekh nuur haddaan halkaa uga gu- gudubno caqabadii koowaad ee idinka hor timid ee guddiga maxaa u qabsoomay ilaa iyo hadda jaamac oo guddiga waxaa u qabsoomay caqabadahaasi markay noo yimaad naga hor yimaadeen waxaan ku talagalnay inaan iska dadaalo oon iska rafano oo bal wuxuun aan raadino Een, ilaa hadda waxaa noo qabsoomay murashaxiintii madaxweynenimo waxaan ka codsanay inay maadaama ay lacag bixinayaan oo ay madaxweynenimoba isu taageen inay lacag bixiyaan adigu kolkii dambe waxay un sameeyeen lacagtii laga qaadaya soddonka kun ahayd shan iyo toban ka mid ah shan iyo toban kun oo dollar oo ka mid ah ayay soo jeediyeen in guddiga abaaraha lagu wareejiyo sidaasaa la isku waafaqay ayagaas waxaan ka helay marka lacag ilaa waa kuwii madaxweyneyaashaan ka hadlayaa saddex boqol iyo lixdan kun oo dollar Eh, guddoonka baarlamaanka qolyihii u tartamaya iyagana waxbaan ka helay Eh, jawaarib ha noogu ficnaado waxbaan ka helay Een, waxaa kale oona dee tvyadan fadhiisanaynay yaboo baan samaynay Eh, ds barada dadka walaalahee dibadda jira runtii iyaguna waxbay bixiyeen Een, ilaa hadda inkastoo lacagtana soo gaadhay lacag tiro badan ayna ahayn eh, gudaha dad baa wax bixibixiyey laakiin dhibaatada aan u arkay inayna naafaysay meeshii noogu muhiimsanaydeen wax weyn ka filanayna oo ahayd ganacsatada soomaaliyeed ee kolka laga hadlayo koonfur ilaa hadda waxba kama hayno waa tahay waxaan sheekh aaminsan waxaan aaminsanahay jaamaca oo ganacsatada joogta ee somalilan iyo puntland inay lacaga fiican bixiyeen laakiin koonfurtan aan joogno ganacsatadii intaasoo marna waan la kulanay ilaa iminkana lacag kama hayno waa tahay sheekh eh, waxaad noo sheegtaa lacagaha marka la isku wada daro soo xaroodo tiradeeda intay la eg yihiin ilaa hadda jaamacow lacag yar oon badnayn oo kolka loo fiiriyo baaxadda abaarta oo soomaali min gees ilaa gees saamaysay ilaa hadda lacagtan gacantanada soo gaadhay waxaa weeyaan waa lacag sideed boqol oo kun aan ka badnayn oo dollar waxaa naga xusuusinah in dhegaystayaasha aan barnaamijka ku martiqaadayna ay nagala qayb galaan waxaana u baaqayaa dhegaystaha koowaad fadlan adigoo ku bilaabayo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto soo jeedin iyo su-aal intaba midii aad rabto aad sheekh nuur baaruud gurxan aad la wadaagayso magacaygu waa cabdiqaadir shaacil jaamac waxaan joogaa degmada balabxaawo waxaan ka mid ahay bulshada een, ku dhaqan degmada balabxaawo awalan waa salaamayaa sheekh nuur oo ka mida guddiga abaaraha sheekh nuur bishii disembar baa guddiga abaaraha la sameeyey suu noo sheegay abaartu waxay fifaalaheedu soo baxay een, koonfurta bisha oktoobar iyo noofembar bay roobku ka bilaaban jireen Een, bishii noofembar waxaa soo muuqda abaarta iyo fifaalaheedii Een, doorashaan ku jirnaaba ayaa de- dowladdii hore ay ku cudur daaratay sida hadda muuqatana abaartii way ka sii dartay oo dhimasho dad iyo xoolaba way gaartay ee dowladdan hadda cusubna ra-iisul wasaaraha la dhisay ee dhowr iyo toban cishuw asna een, een, golo wasiire iyo iyo baarlamaanka lagu horgeynayaa baarlamaanku wuxuu ansixin doono waa bisha een, een, maarso abril roobkii kalaa la filayaa waxaad moodaa in broseska hadda ay een, een, een, la marayo inaysan dadweynaha abaaraysan ee baadiyaha ku dhammaanaya inaysan u muuqanin mid waxqabad u ta- u u samaynayso Een, taa marka rajo la-aan bay sheekh nuur muujinaysaa in aan dadkan dhowaan gurmad usoo soconin haddii aad tihiin guddiga abaaraha maxaa dadkan u haysaan maadaama de- dadkii dowladaha u ahaa isbebedeleen dadkina uu dhammaanayo maxaa soo jeedina oo lagu qanci karaa oo dadkan u haysaan su-aashaasaan sheekha weydiin lahaa aad ayaad u mahadsan tahay sheekh cabdiqaadir oo naga soo wacay baled xaawo waa warkiisu waa cadyah cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir annagu rijaan qabnaa rija la-aan ma qabno waxa weeyaan hay-adihii caalamiga ahaa waan la kulanay waxay noo ballan qaadeen macal madax- madax- madaxweynaha cusub mada- mudane farmaajo iyo guddiga qaranka ee abaaruhu hay-adihii caalamiga ahaa oo dhan waan la kulanay wixii canaan ahaa iyo wax isu sheeg kadib waxay ballan qaadeen si degdega inay usoo gurmanayaan oo ay tallaabo u qaadayaan meelaha qaarkoodna wayba ka bilaabeen inay wax qaybiyaan sidaas oo kale waxaan hadda ka hor lala aan la kulanay ee dunida muslimka da- safiirada halkan ka jooga iyaguna ballanqaad bay sameeyeen bishan hadda aan ku jirno oo ee, maanta shan iyo labaatanka ah lix iyo labaatan waxay tahay maaqa sideed iyo labaatankeeda shir weyn baa muqdisho ka dhacaya oo hay-adaha caalamiga iyo dowladaha iyo kulli oo la rabo in lagu yabooho een, dadka abaaraysan wax loogu yabo waxaa kaloo rabay cabdiqaadir inaan u sheego haddiiba abriil roobka aad sheegi uu doo waxa weeye hantidii way dhammaatay dadkan xoolihii way dhammaadeen dee roob hadduu daana biyo keliya la cabi maaye dadkii waxay u baahan haddii beero la abuuro beeruhu saddex bilood bay geedka ku oolayaan Se- waxay mar intaas oo dhan waxay u baahan yihiin dadkii in la biilo waxa weeye musiibadu way ballaaran tahay oo way weyn tahay Een, madaxweynahan cusub asagoo aada u mahadsan runtii abaarta wuu dardar gelinayaa cid walba wuu kala hadlayaa isaga iyo ra-iisul wasaarahan cusubba waxaa rajo badan ka qabnaa inay awoodooda marka koowaad oo dhan marka koowaad oo dhan ay xoogga saaraan dadkan dhimanaya hadda hadda maxaluushi baa bilaabatay waxa weeye dhimashaa jirta badan ee shuban biyood baa jira dadku hadda yani arrintu meel adag bay hadda runtii maraysaa waa tahay ee, intayna faraha kasii bixin ehe.
sheekh nuur ee, rajo meesheeda ha joogtee ficiliyan wax tillaabooyin ahoo la qaaday oo aad hadda aad is leedahay wakhtiga dhow waxbay soo xarayn doonaan oo waxbaa la gudbin doonaa dadka waxbaa la gaarsiin doonaa oo bulshada soomaaliyeed ka yimaaday ma jiraan Ee, jaamaca intaan lacagtan hadda kuu sheegayay een, ilaa afar state baan hadda wax gaadhsiinay lacagtaan ku lahaa ilaa siddeed boqol baa hadda gacantanada soo gadh- ee, soo gaadhay Ee, lix boqol oo kun oo dollar waan bixinay afar state baan u kala diray oo maalmahanba qaybinteeda iyo biyo dhaamin iyo wixiiba lagu qaban kara way socotay Ee, is- gobol walbana waxaad Wax u- lacag haddana waxaan sugaynay lacag kale oo inayna soo gasho oo haddana waxoogaa markaan hela aan haddana qaybinaan rabnay ama me- ama- ama isteediyada aanaan teginba iyagana aan tagno oo lacageynaan rabnay Eh, laakiin waxaan rajo ka qabaa jaamaca oo maalmahan soo socda eh, inuu wax isbedelayo dowladda nafteedu waxay lacaga saartay dekeda iyo garoonka iyo dadka baxaya iyo meelo badan oo ila dhaqaalo oo iyo lacag abaarta darteed loo saaray halkaana waxaan rajaynaynaa lacaga inay ka soo baxaan dunidana maalmahan soo socda waxaan ka rajaynaynaa raashin iyo daawo iyo iyo dhaqaalaba in laga helo oo a- abaartani way ballaaran tahay way dhibaato badan tahay waxa guddiganaga wax yar yar oo meelahan ka alaruuyey waxa ka qaban karta ma aha caalam gurmad caalami ay u baahan tahay marka ilaahayna roob baan weydiisanaynaa iyo barwaaqo adduunyadana runtii aad baa loola hadlayaa marka rajo badan baan qabnaa eh, in dadka wax badan laga badbaadiyo wax badan loo qabto dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ee soomaaliya ka jirta waxaana inoogu marta sheekh nuur baaruud gurxan oo xubinka ah guddiga abaaraha islamarkaana ah guddoomiye ku-xigeenka dalladda culummada soomaaliyeed Eh, sheekh eh, waxaan filayaa inaad adiga iyo dhegeystayaashaba aad wada xusuusan tihiin shirkii jaraa'ida ee ugu dambeeyey oo uu qabto guddoomiyaha guddiga abaaraha eh, mudane maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu sheegay lacago dhowr milyana inay soo xaroonayaan oo ay ka mid ahayd lacagtan sagaalka boqol oo kun gaaraysa ee ku dhow ee laga soo xaraynayay musharaxiinta Eh, lacagihii kale maxaa ku dhacay waxna ma og tahay waa lacag hadda ho- horta ma og tahay meel hoo u baahan baa la yidhi hadal wax kama tara jaamacow yacni mushkiladana haysata waxaa weeye malaayiinta la sheegay waa wax hindiso oo hoosaa ha la yeelo oo dekeda lacag ha la saaro oo garoonka diyaaradda ha la saaro oo shaqaalaha ha la saaro oo baarlamaanka ha la saaro oo wasiirada ha la saaro oo yacni yaa waa lacag un mustaqbal ahaan laleeyahay ha la soo guray lacag hadda diyaar ah oo meel taalla hadda waddankuna saad ogtiin dhaqaale xumi baa ka jirta aada u tiro badan marka lacagtaas la sheegayo waa un waxa yacni hindise iyo saa hala yeele eh wax lacag oon maanta qaadi karno oon ku tallaabsan karnaa ma jirto ma ma hayno runtii laakiin runtii waxaan uun rajo ka qabaa eh, maadaama uun guddigii kamid ahaan maalin walba is aragno oon warar ka helno eh, gurmud xoog le inuu soo socdo eh, dowladdan madaxweynahan cusub iyo ra-iisul wasaarihiisuna inay adduunyada si fiican oola hadleen maalmahan isbedel inuu dhici doono waxyaalo badan oo musaacada ah eh, in la heli doonaa rajo badan ka qabnaa dhegaysto kale ayaan u baaqayaa dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad eh, ka soo wacaysa ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum jaamac waan ku salaamaya adiga iyo gudoomiye sheekh nuur baaruud gurxan magacaygu waa maxamed cabdi oo kasoo hadlaya caasimada soomaaliya ee muqdisho su-aal ama labo haddii aad ii ogolaataan rabay inaan sheekh nuur weydiiyo kusoo dhowow su-aashka waxaa weeyaan sheekh nuur dabcan shaqo wanaagsan baad qabateen muddadii yarayd oo koomaydood jirteen haba waxba ha ka dhinaadeene marka mudane waxaad faahfaahin naga siisaa adinku waxaa tihiin guddiga heer federaal ee abaaraha guddiyada maamul goboleedyada ka dhisan nidaam noocee ah ayay ku dhisan yihiin ama ku yimaadeen ma madaxweynayaasha gobolada magacaabay mise bulshada rayidka ayay ka yimaadeen sida adinkuba bulshada rayidka aad uga timaadeen markii hore guddigaas ee abaaraha ee gobolada tusaale ahaan hadda lacago aad bixiseen oo isteydyada ama maamul goboleedyada aad ugu u geyseen oo min boqol iyo konton kunaha jirtay saan ka warhayo lacagahaas guddigaas inuu bixiyey iyo in kale cid hubisa oo adinkaa ma jirta oo ee, ku samaysa dabagal iyo weliba sida degmooyinka ilaan maamul goboleedkii magacunbuu maamulkeega waa degmooyine degmooyinkaas inay lacagtii sidii la rabay u gaartay iyo in kale qaabka lagu saleeyo lacagtaas ee, sida degmooyinka u kala wen yihiin iyo siay u kala yar yihiin nidaamkaasaan jeclaan lahaa bal sharaxaad kooban inaad naga siiso adigoo xoogga saarahaya guddiyada heer maamul goboleed say ku dhismeen iyo weliba ee, cidda idinku xilsaaran ama dabagal haddii cid idin xilsaaran oo dabagasho ay jirto sheekh nuurow aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aalo aad iyo aad loogu baahan yahay oo farsamo ku salaysan kusoo dhowow sheekh nuur baaruud oo aad mahadsantihiin adiga iyo eh, iyo- iyo dhegaystuhuba waxaa weeye stateka guddi abaar guddi buu samaystay guddigaas ayagaa sameeyey runtii dowlad goboleedkaas ayaa samaystay laakiin annagu waxaan samaynay annaguna qorshaa noo degan oo warqad baan wadanaa warqad baa noo buuxda qaab baan oogu talagalnay markaan meesha statekan aan lacag geyno lacagtaas yaa naga guddoomaya habana laga guddoomo ciddii naga guddoontay yay u dhiibi say u bixin sidee u kharash garayn annagu waxaan go'aansanay de xanta waan ognahay oo soomaalidu war badan baa la sheegay oo waxbaa la dhacay iyo muankeenana hadde sheekada musuq maasuqu wuu ku badan yahay annagu waxaan samaynay masalan eh, kolkaan lacag dirayno lacagta iskama direene wafti baan raacinaynaa waftigii masalan statekii buu tegayaa statekii markuu tago eh, guddi bay leeyihiin abaaraha guddigii buu la fadhiisanayaa guddigaas waxay ka codsanayaan gud- guddiganagu in degmooyin lacagtii lagu qaybiyo calaa asaas degmooyin ileen su-aalo badan baa yimid oo wixii ma maga ma ma qabiil baa lagu qaybin ma degmaa lagu qaybin see lagu qaybin Eh, ma degmo daran iyo tu iyo roon baa jirta waxaasoo dhan laguma heshiin karo waxaan go-aan ku gaarnay annagu guddi ahaan in eh, degmo lagu qaybiyo stateka markaan tagnana ayagiina kolkay rogrogeen way nagu waafaqeen marka degmo walba oo lacag la geyn waxaan ka samaynaynaa guddi kale oo guddi abaara nin sheekha oo culimo laba iyo mid eh, eh, culummada ka mid a hooyooyinka oo duqeyda ragga uun degmada oo dadka oo ugu ikhyaarsan degmada oo lagu hadlayn karo lacag in loo dhiibo ayaan degmadii ka samaynaynaa ayagii dadkii baa loo yeedhaya guddiganagii baa jooga la soco guddiganagiina meeshay weli joogaan degmadii marka laga yimaado dadkii degmada ka yimid baa lacagtii lagu wareejinaya qaybtii loogu talagalay degmooyinka kalena waa sidaas masalan gobolka statekani toban degmuu leeyahay shan iyo toban degmo degmo walba sidaasaa loola dhaqmaya si aan loo dhihinba lacag baa la cunay iyo statekan baa lacag cunay iyo iyo intay ka dhacday iyo warkaasi suuna u imanin annagu qaabkaasaan ugu talagalnay Eh, haddana ilaa haddana waxaan rajaynayna horta runtii nasiib wanaag maba aanaan arag dad hadda lacagtaa damhayo oo inay boobaan rabo oo as- xabsida badan ay soomaalidu qabto Eh, runtii ma aanaan aragba waayahay qof walba lacagtii si fiican inay u baxdo iyuu rabaa waa marka waa tahay sheekh nuur She- sheekh nuur Ayaa baaruud jaamac.
eh, waxaad carabka ku dhufatay inay xanujirto soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq waxaa aad loo hadalhayaa inay jiraan shakhsiyaad ka taajiray abaartii tan ka horreysay ee labada kun iyo kow iyo tobankii caana ka ah dalka aan u baaqa dhegaysta kale dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamed sheekh cusmaan cali oo ku sugan gobolka shabeellada hoose
xageed xageed v o a maxamed xageed ka joogtaa shabeellada hoose waa gobol ballaarane waxaan waxaan ka joogaa degmada afgooye oo magaalada muqdisho aan masaaf ahaan wax dheer ka fogeen waa tahay kusoo dhawo barnaamijka sheikha waa salaamay khaladaasiyo gudoomiye ku-xigeenka culimada soomaaliyeed ahna waxdan guddiga ka tirsan inuu barnaamijka soo fadhiisto garabka barnaamijka v o a marti uu noqdo aad baan ugu faraxsanahay abaartan muddo fog ayay bilaabatay waa sheikhana sida uu sheegay diyaargarowga iyo guddiga samayntiisa waxay bishii december inkastoo doorashooyin ay wax jira ay wax jiraan haddana abaartu way sii baahday hadda waxay sii maraysaa dadkii marka hore dadka baadiye ahayd dadkii magaalooyinka oo ayagana hadda dulsaar lagu ah haddana jumbiyo dilaacay dhibaato badanaa jirta marka guddiga sheekh waxaan weydiin rabay gud annaga hadda degmada aan joogno ee guud ahaan gobolka ma aragno guddi dhaqdhaqaaq sameeya wax abaabula wax dadkii la hadla wax lacagkeen yidhaahda wax dadka waxay u baahan abaabul u baahan yihiin guddiga maxamar uu ka dhisan yahay mise degmooyinka ee gobolladan waa ka jira abaabulkii iyo wixii ma aragno waxba ma aragno dadka diyaar aan nahay in dadka loo gurmado oo la gacan qabto dhacyaha dadku ay diyaar leeyihiin bir dhawaad waxaan ka qayb galay shir sanadla ahaa oo shirkadda hormuud ay customerka ay u qabanaysay marka waa la isku soo hadal qaaday dad dadkii ka wakiil oo gacan ammaan wax loo dhiibo waa waa la nahay marka guddigu xarumo iyo qaab dhismeedka gobolada iyo degmooyinka ma leeyihiin mise xamar un ay ka kooban yihiin waa su-aashan aan weydiiye waa tahay waxaan u malaynayaa su-aashani weliba waa mid dhaliil u eg sheekh nuur kusoo dhawow guddiga gurmadka qaranka heer heer federaal waxay joogaan magaalada muqdisho state walbana wuxuu leeyahay guddi abaaro oo gaar o ayuu leeyahay dhegaystaha inaga soo wacay afgooye waxaan u sheegi lahaa gobolkan koonfur galbeed oo shabeellaha hoose uu kamid yahay guddigiisa abaaraha madaxdiisa waxaa kamida mado madoobe nuunow guddiga qaranka ee federaalka haddaan nahay wuuna soo maray isagoo iyagoo wafdi dhana oo shabeellaha hoose u socda mar dhow haddana waxaan maqlay way tageen marka su-aashani waxay ku fiicnaan lahayd masalan guddiga abaaraha ee gobolka koonfur dowladda koonfur galbeed stateka koonfur galbeed in la weydiiyo inay abaabulaan dadka koonfur galbeed ku nool ooy wax ka aruuriyaan ayaga ay su-aashaasi nagaga habboonayd baan u malayn annagu state gaara lacag keena ma dhahno laakiin t v-ga intaan fadhiisano yaan soomaali oo dhan la hadalnaa gudi iyo dibadba oon dhahnaa lacag ummadii lagu saacida oo lagu caawiya keena marka waxaan rajo ka qabnaa inay maanta ina maqlayaan guddiga gurmadka abaaraha ee heer state koonfur galbeed dhaliisha aad qabtid oo ah inaan dadkii la kulminaynin la wacyigelin wax laga aruurinayn hawshaas inay qabtaan waxaana filayaa inay kuwa maamul goboleedyada kale oo dhanna ay maqlayaan sheekh nuur baarid waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena anoo aad kaaga mahad celinayo waxaan rabaa inaad fursaddan adigana uga faa'iidaysato tviyada v o a ayaa ka maqal dheere dadka soomaaliyeed ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda joogaba biyo sacbadaadaa looga dhargaaye maxaad uga tegaysaa maanta jaamaca aad baad u mahadsan tahay waxaan oga tegayaa soomaalida gudi iyo dibadba walaalayaalow siduu jaamac u sheegay biyo sacabadaada looga dhargaa waxaynu waayo arag u nahay haddii dibadda aan wax ka sugno goor xeer iyo saldhaan kala dhaceen oo abaartiiba dhammaatay oo beerihiiba la abuurtay inay qamandi keenaan si dadkii beeraha abuurtay ay u khasaariyaan waxaa weeye adduunyadan waxyaalo badan baa iska jira oo lugooyo ah oo layskana dhigi xuquuq bani aadanka in la saacidi iyo waxsaas iyo laisu soo gurmado haddana lagaba yaabo gurmadkaas naftiisa qaadasuna inay dhex taalo waxbaba hadda kama hayno xoolihii intii badnayd way dhammaadeen dadkii dhimashay bilaabeen waxaa weeye soomaaliya inagu horta kow waxaad ogaataan waxaynu nahay dad muslin oo ilaahay rumaysan taasna waxay inagu bixinaysaa inayna marxaladan oo kale waxba dib u dhiganin islaamnimadu waxay keenaysaa qof soomaaliya oo gaaji iyo oon u dhimanaya inaynaan daawanin waxaan hayna inaan bixinaa weye waxaa weeye ilaahay ha laga cabsado ha la soo gurmado dadkeenna aan badbaadino cadowgeennuna wuu badan yahay ummadeennuna labaatan iyo lix sano iyo ka badan bay dagaal ku jirta oy dhammaanaysay kol abaar baa dhameeya kol calaad baa dhameeya kol shaydaan iyo iyo argagixisaa dhamaysa marka dadkeennii intii soo hadhay ee bahmada ahayd hadday haddana abaar dhamayso waa dhibaato walaalayaalow soo gurmada dadka dibadda diyaas barada waad fiicantihiinoo waad nala soo hadashaan oo waxbaad bixisaan laakiin aad ha loo soo gurmado dadka gudaha joogana gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo ha la soo gurmado qof walba wixii aad awoodid bixi qofkii raashin haya ha bixiyo qofkii dhar haya ha bixiyo qofkii lacag haya ha bixiyo aan isku tashanno soomaali ahaan aan isugu tashanno madaxweynaha cusub madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa waxaan leeyahay idinkoo aada u mahadsan oo intaan maalmahan maqlayay abaaraha arrimahooda xoogga saarayay waxaan leeyahay adduunyada si fiican oogu bandhiga si aan dadkeenna u badbaadsanno hadda si raalli baan ka haysadaa hadda wax u wadaan laakiin sii culaysiya waa tahay oo in gurmadku uba sheekh nuur baaruud gurxan xubin ka mida guddiga abaaraha islamarkaana ah guddoomiye ku-xigeenka culummada soomaaliyeed Eh, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wakhtigaaga aad baad umahadsanti dhegeystayaasha kale ee barnaamijka nagaga qayb galayna aad ayaan ugu mahadcelinaya si gaar ah dhegeystayaasha hawada nagala socda tan iyo kulantideenna dambena barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaas
kaasina waxa uu ahaa jaamac buula jaamac oo inala socodsiinayey barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya qoraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida dhegaystayaal gar aqoonta raggii lagu bartay ee toddobaadkii hore aan qaarkood halkan ka magacaabay ka sokow waxaa jiray nin intoodaasba ka cansanaa oo garsoorka soomaalida markii la xusaba lala xuso waxaa la odhan jiray faarax sanweyne soomaaliduse ina sanweyne ayay ku garan og tahay goor aan la sheegi karin goor ay ahayd ayuu waqooyiga dalka ku noolaa intaa wax dhaafsiisanse waayihiisii lagama yaqaan sida sheekooyinka loo wariyo laga dheehan karase wuxuu ahaa garsoore aan weligiis gar uu naqay lagu durin ama inta geed kale lala tegay aan lagu burin nin baase inta hogaha garta dhab u yaqaan haddana waxa ugu wacanba labada uu gartooda naqaayo midkood dhinaca saaree ina samweyne waxay ku sheegeen nin aan waana eexa lagu xaman oo gardoonaha iyo garqabuhuba ay guddoonkiisa ku raalli noqon jireen taasna waxaad ku rumaysataa wuxuu ahaa ninkii lahaa waraahda hiddaha soomaalida shaaca ku noqotay ee ilaa maantaba lagu maahmaaho waraahda ah gari ilaah bay taqaan waraahdaas ah gari ilaah bay taqaan oo sidaan soo sheegay inaysan weyne loo saariyaa meel cidlo ah kama ay dhalane wuxuu ku gebagabeeyey gar uu jeer naqay oo marahayga ka mid ahayd kuwii uu magaca dheer ku yeeshay waxaa la yidhi xoolodhaqatadii soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay beri hali ka luntay wuxuu raadiyo yaceel iyo cashin wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayoo maantaas ceelasha midkood laga shubaayey dabadeed kii geela lahaa ayuu ku wargeliyey in hasha midabkaas leh ee geeliisa dadka kula jirta uu isagu leeyahay haatanna uu damacsan yahay inuu eriyoodo saabaadi iyo ninkeed arag baa ka dhexeeya laakiinse sida haddiiba caddaatay weedhaasi ninkii hasha hayey ma ay gelin oo baadi kugu raagtay inaad leedahaad mooddaa waatay ku maahmaaheene wuxuu ninkaasi kii hashu ka maqnayd ugu jawaabay hasha aad sheegayso anigaa iska leh kuumana aqoonsani haddiise aad igu haysato wax igula soo bax aysan ahayn danahaaga raaca oo ceelka isaga carrow ninkii hashar ahaa ayaa dabadeed isaga oo amankaagsan wuxuu beegsaday geedkii shirka guurtigii garcadaaga miidhan ahayd geedkii ay fadhiday markii isaga iyo boolicunkii hashiisa hayey ay isu dhagaysteenna boolicunkii oo ay madaxa ka baqeen ayay hashii u guddoomiyeen kii lahaase ma samrine geed labaad ayuu gartiisii la tegay ha yeeshee wixii kii hore ka raacay wax la too ah ayuu kala kulmay mar labaad ayaa laga exday maalintaas bay ku yidhaahdeen hebelow gar iyo geed saddexaad ma u noqonaysaa markaas buu yidhi ninka inaysan weyne la yidhaahdo ayaan ku quusanaya geedkii inasan weyne uu duhuradii harsan jiray ayay labadii nini tageen oo sidaan soo xusay midi waa kii hashar ahaa kan kalena waa kii iyada oo baadi ah ay geeliisa ku jirtay isna damacsiiyey halkan markay sheekadu marayso waxaa habboon in la sheego in boolicunku uu qabay haweenay inasan weyne qudhiisa la walaal ahayd sidaasna uu garyaqaanku seedigiis ku ahaa markuu haddaba kii hashar ahaa uu dacwigiisii soo bandhigay kii ka hayeyna uu ku inkiray markii uu markhaatigii dhab u dhegaystay ayuu inasan weyne gartii ku dhawaaqay isaga oo ka hormariyey afeef iyo cashar wax inaga baraya garsoorkii hore ee soomaalidu siduu ahaa isaga oo aad moodo in seedigiis uu si gaara hadalka ugu jeedinayo ayuu yidhi warniyahow garisodog ma taqaanoo seedi ma taqaan oo xidid ma taqaan oo tol ma taqaan oo wiil ma taqaan oo walaal ma taqaan oo hooyo ma taqaanoo gabar ma taqaan oo abti ma taqaan oo adeer ma taqaan oo shisheeye ma taqaan oo sokeeye ma taqaan ee gari ilaah bay taqaane nin yahow hasha lagaa heliyo ninkaas baalehe u oggolow ha kaxayste hadalkama dambayn dabadeed ninkii hasha loo guddoomiyey ayaa kacayoo inasan weyne iyo guurtidii geedka la fadhiday gacan qaaday isaga oo ku celcelinaya weedha ah wallee inasan weynow magacaaga waan fogeyn waxaa la yidhi ninkaas oo waagii dambe qudhiisu gargooyo noqday ayaa markuu laba dhinac u garnaqaba wuxuu ku soo gebagabayn jiray inasan weynena u geeya midhaa sidaas mooye si kale gartaas looma noqo maalintaa kadib ayaa sida la wariyey waxaa aada u caanbaxay faarax san weyne iyo weedhiisii ahayd gari ilaah bay taqaan si la yaab leh ayay bulshadii soomaaliyeed ee uula dagaanka ahaa ay inasan weyne ugu wada kalsoonayd taasna waxay wareeyayaashu u daliishadaan oraah laga hayo reermiyigii waayadaas nin ka mid ahaa oo guuleed la odhan jiray ninkaas iyo afadiisii ayaa jeer khilaaf culusi ka dhex dhacay khilaaf uu furdaamin waayey keligiisna uu u maaro waayey maantii dambe ayuu ku hamiyey maraha khilaafkoodu inuu dhammaan lahaa hadduu inasan weyne ka garnaqi lahaa waxaase loo sheegay in garyaqaanku indhowaaraba uusan degmada ku sugnayn sodcaal dheerna uu ku maqnaan doono markaas buu isaga oo caraysan afadiisii oo iyadana gaasiro la odhan jiray wuxuu ku yidhi garta inasan weynaa loo geysan jiray gaasiraay innaga yaa ina kala guraya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waanaabo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eeb
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaax oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaxaan la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gudoomiyaasha gobolada mareykanka oo magaaladan washington uu uga socdo shir ayaa ka dooday arrimaha muranku ka taagan yahay ee dadka sida sharci darrada ah ku jooga dalkan mareykanka iyo weliba siyaasadda madaxweyne trump ee ku aadan qaxootiga dalkan imanaya warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur barasaabiyadu sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo siyaasadda arrimaha gudaha maraykanka la xidhiidha qaar ka mida barasaabiyadaasi oo waraysi siiyey v o e-da ayaa ka hadlay arrimaha muranka badani ka taagan yahay ee la xidhiidha soo galootiga iyo magangelyada sharci darrada ku jooga dalka maraykanka barasaabyada kasoo kala jeeda labada xisbi ee waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qaxoontiga dhowaan yimid iyo soo galootiga si ay nolol fiican ugu qaataan gobolada maraykanka ee gudoomiyeyaasha ka yihiin waxaanay sheegeen in si habsamiya loola dhaqmayo qof kasta hay-adaha socdaalkuna ay si macquul ah oo sharciga waafaqsan ula dhaqmi doonaan qof kasta arrintiisa gudoomiyeyaasha gobolada ee kulankaasi isugu yimid ayaa si qoto dheer uga wada hadlay amarkii uu madaxweyne donald trump uu dhowaanta soo saaray oo saameyn ku yeelanaya dad lagu qiyaasay koob iyo toban milyan oo qof oo soo galooti sharci darro ah waxaanay sheegeen inay qeyb ka yihiin wax soo saarka balaayiin dollar oo maraykan oo kor u qaada dhaqaalaha barasaabka gobolka virginia terry macolif ayaa sheegay in qaxoontiga iyo soo galootigu ay ammaan ku yihiin gobolka virginia waxaanu intaasi raaciyey inay doonayaan in ay yimaadaan gobolka si ay qoysaskooda u korsadaan nolol fiicanna ugu qaataan intay degan yihiin virginia
halka virginia waannu ilaalinaynaa shuruucda asaasiga ah ee daryeelka xuquuqda madaniga ah iyo xuquuqda xornimada qofka barasaabka gobolka oregon kate brown ayaa iyaduna sheegtay in gobolka ay guddoomiyaha ka tahay uu u furan yahay qof kasta cidda uu rabo ha ka soo jeedee waxaannu rabnaa inaannu xaqiijinno in gobolka oregon uu noqdo meel cid kasta u furan meel cid kastaa ku noolaan karto xataa qaxootiga iyo soo galootiga gobolka ku sugan guddoomiyaha gobolka arkansa isa hojinson ayaa v o e-da u sheegay in gobolka uu guddoomiyaha ka yahay ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ka soo jeeda fiyetnam mexico iyo bartamaha afrika
qaxoontiga iyo sogolootigu waxa ay doonayaan inay muunad u yeelaan maraykanka waxaana loo baahan yahay oo keliya in waraaqahooga sharciga la dhammaystiro adkaynta xuduuduhu kuma koobna oo keliya maraykanka ee waa arrin caalamiya waxaa kaloo uu intaasi ku daray in yurub ay halgan kula jirto siyaasadda ammaanka xuduudahooga sidoo kalena maraykanku uu la mid yahay waa inaynu sharciga u hogaansanaanaa waana inaynu adkaynaa shuruucda xuduudaheenna mar guddoomiyaha gobolka kentaki wax laga weydiiyey arrimaha la xidhiidha go'aankii madaxweynaha maraykanku uu ku mamnuucay soo galootiga iyo qaxoontiga magangeliyo doonka ah ee imanaya maraykanka ayuu ku jawaabay inay iyagu diiradda saarayaan oo keliya koboca dhaqaalaha gobolkooda iyo shaqo abuurka barasaabyadu waxay maantoo axada kulankooda kusii lafagurayaan kaabayaasha aas-aasiga ah iyo haqabtirka baahiyaha carruurta
aad ay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa inoo soo koobaysay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a guud ahaana dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashi ibraahim idi jacfar kuka iyo dhinaca farsamada oo inoo joogay bashiir abikar intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.